halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaban ee sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka mitir band hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhagaysanaysaan boggeena internetka oo ah v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kasta oo aad joogtaan waa aroornimo jimco ah bisha sebteembarna waa sanadka idaacadda saaka iyo caalamka wadajir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
safiirku waxa uu islaamay sanadkii labadii kun iyo koob iyo tobankii laakiin iminka unbaa la ogaaday inkasta oo la sheego in rag badan oo diblomaasiyiin ay saaxiiba yihiin ay islaamnimadiisa ogaayeen
kaasi waxa uu ahaa maxamed cali biixi oo warigyo madax bannaan oo jooga sacuudiga kana waramaya safiirka ingiriiska ee sacuudi arabiya oo sannadkan soo xajiyey qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saakana waxaa ka mida dumarka soomaalida oo dadaal ugu jira sidii ay qaybta ay mudan yihiin uga heli lahaayeen maamulka dalka warbixin ka hadlaysa muslimiinta iyo doorashada maraykanka ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka
sarkaal sare oo filibiin ah ayaa uga digay maraykanka inay u yeeriyaan dowladdiisa arrimaha xuquuqul insaanka kadib markii afhayeen u hadlay aqalka cad ee maraykanka uu ku baaqay dhowaantan in dhammaan dalalka caalamka gaar ahaan saaxiibada maraykanku inay ciidaan xuquuqul-insaanka caalamiga ah isaga oo ka hadlayay magaalada washington oo caasimadda maraykanka khamiistii xogayaha arrimaha dibadda ee filibiin barfecto yasai ayaa ku baaqay in labada dal ay is-ixtiraamaan oo is-xushmeeyaan waxaana intaasi ku dar in filibiin aysan ahayn maariinka walaalka yar ee maraykanka hase yeeshee yasai waxa uu markaasi uu sheegay in uu la hadlay koox ka socotay xarunta istaraatiijiyadda iyo cilmibaarista caalamiga ah in manila ay ka go-an tahay inay xiriir wanaagsan la yeelato maraykanka hadallada xogayaha arrimaha dibadda filibiin ayaa imaanaya iyadoo hore hadallo xasaasiyad abuuray uu u jeediyey madaxweynaha cusub ee waddankaasi filibiin hillary clinton ayaa dib ugu soo laabatay ololaheedii doorashada khamiistii shalay markii ugu horreysay kadib markai ay kasoo kabsatay xanuun oo fuureena oo kusoo booday aad bay u wanaagsan tahay bay tiri inaan kusoo laabto ololaha doorashada iyadoo la hadlaysa taageerayaasheeda magaalada greenisbro ee gobolka north carolina waxa ay qirtay in ay isku dayday inay xoog isku maquuniso ee xanuunkeeda ka adkaato ka hor intii aysan ogaan inaanay taasi shaqaynaynin ayna u baahan tahay inay gurigeeda joogto balse waxa ay xustay inay isku aragto qof nasiib leh mar haddiiba ay fasax geli karto marka ay xanuunsato iyadoo intaasi raacisa in malaayiin maraykan ah aysan awoodin in ay markaasi taageero ay u helaan xanuunkooda oo ay ku nastaan iyadoo sababtuna ay tahay mushaarkooda oo markaasi adkaanaya taasoo keenaysa in guryahooda ay lumiyaan waxay sheegtay inay doonaysa inay madaxweyne noqoto si ay nolosha u wanaajiso caruurta iyo weliba qoysaska maraykanka ah
aad warkaa ka dhegaysanaysaan waa v o a si toos ad kaga imaanaysa magaalada washington dhegaystayaal subax wanaagsan jimco wanaagsan ayaan idin leenahay ururka sinaanta jinsiga oo ay xubno ka yihiin ilaa iyo toban kun oo haween soomaaliyeed oo qurbaha iyo gudaha soomaaliyaba ku kala sugan ayaa shalay boqolaal haweena magaalada muqdisho u qabtay shir lagu xoojinayo kootada ama qoondada haweenka boqolkiiba soddon waxaana kulankaasi hadallo ka jeediyey haween xilal kala gedisan kasoo qabtay dowladihii kala gedisanaa ee wadanka soo maray waryahana jacfar kukaye ayaa waraystay seenab maxamed xasan oo ah guddoomiyaha ururkaas waraysigan oo qayb ka mid a idaacaddeenii xalay aad ku maqasheen ayaa qaybtan waxa uu jacfar ku weydiiyey sida ay dumarku ugu midaysan yihiin baadidoonka xuquuqdooda iyo haddii ay mid walbaahi qabiilkeeda raacayso
horta taasi waxa weeye runtii waxay ku xiran tahay shaksiga oo dabcan waxa waaye su-aasha isweydiinta mudan waxay tahay raggu iyo haweenku markay laba xildhibaan yihiin oo labaduba ay wada fadhiyaan baarlamaanka maaha haweenka keligood in lagu fiiriyo ilgooniya oo la yidhaahdo iyagu ma moo qabiilkay la safan doonaan haddii dabcan ragguba ay la safan yihiin waxay ku xiran tahay marba siyaasadda miiska saaran iyo boolisiga ama sharciga markaas la samaynayo iyo qaabka loo samaynayo iyo qofka damiirkiisa isagu wuxu uu siiyo oo taas horta mid ma aha la dhihi karo haweenkoo dhan maaragtay kuma xirna qabiil runtii annaga soomaali haddaan nahay maba la diidi karo hadda waxaa la yidhaahdo qabiilka sababto ah haddiiba systemkii dhan oo qaabkii iyo habdhiskii wax lagu xulayayba uu yahay qabiilka dabcan siyaasadda kama maqna qabiilka oo waa wax jiro taasi waa wax la ogyahay laakiin waxaa la ogyahay haddana iyadoo ay saas tahay in haweenku ay ka yar yihiin markay noqoto qabiilka inay inay inaysan ugu dheganayn sida ragga in waxaa laga yaabaa gabadha maanta xildhibaanada ah caruurteedu ay ay qolo kala tahay hooyadeedu qolo kala tahay marka runtii waxa weeye haweenku sidii ragga maaragtay ay u yihiin qabiilistaha uma aha sababtoo iyagaaba isku xiraba soomaali oo isu keena musuq maasuqana aaday oga yaryihiin waxaa kaloo la ogaaday oo cilmi baarisyada la sameeyey oo dunida dhan maaragtay marka la fiiriyey inay ka shaqo badan yihiin ragga oo nacam saacadaha ay shaqeeyaan raggu geliyaan ka badan inay haweenku geliyaan tan labaad waxaa kaloo iyadana cad in sharciyada ay haweenku baarlamaanka joogo ay maaragtay baasgareeyaan ama ay ka shaqeeyaan in ay yihiin sharciyo dan u ah qoyska iyo reerka iyo waddanka guud ahaanba oo in ay dhanka wadaniyadda iyo iyo ugargaarka bulshadaba in ay kaga fiican yihiin ragga marka runtii soomaaliya haddii la rabo soomaaliya in ay hore u socoto dabcan haddii in ka badan boqolkiiba konton ay ka maqan tahay oo fakarkoodii ka maqan yahay oo xoogoodii ka maqan yahay oo caqligoodii ka maqan yahay soomaaliya waxaan qabaa inaysan meel la gaari karin waayahay si kooban marka ee iyo in qabiil wax lagu qaybsado waxaa la yidhi waa laga bixi doonaa oo waxaa ugu dambaysa xilligan hadda ee dowladda ee iman doonta kadib axsaab baa loo gudbi doonaa soomaalidana waad garanaysaayoo haddii nin iyo haweeney ay soo barbar istaagaan waxay u badan tahay in ay ninka doortaan waxyaabihii maanta laga hadlay waxaa ka mid ahaa in haweenku ay qayb ka noqdaan axsaabta siyaasadda arrintaas wax ma idinkaga qorshaysan yihiin oo wax ma ka sii bilowdeen in aad samaysataan axsaab haweenka ay hogaaminayaan amaba aad ka mid noqotaan axsaabta dhismaya
qorshahaas horta wuu jiraa annaga haddii aan nahay maaragtay kacdoonka silaanta jinsiga soomaaliyeed annagu waxay tahay ujeeddadeenna dhanba in haweenku ay helaan xuquuqda ay leeyihiin dhanka siyaasadda iyo dhanka bulshadaba taas marka waxay ku iman kartaa in la helo marka hore dabcan haween isku toosan leh maaragtay kartidii dhaqaalihii wax walba inay dhinac walba ka dhismaan haweenku labada kun iyo labaatanka annaga waxaa hadda aan qorsheynayno waxay tahay waxaa hadda shirkan ugu muhiimsan oo aan u qabannay oo dhowr hay-adood aan maaragtay runtii iskula shaqaynayno oo wada shaqayn aan ka bilownay halkan waxay tahay wax kale ma aha nacam shirkan aan wada qabannay laakiin aniga qorshaheennu wuxuu yahay in la sameeyo horta wacyigelin tira badan laga bilaabo hadda ilaa iyo labada kun iyo labaatanka inta laga gaaray inay si joogto ah wacyigelintu u socoto labo in gabdhaha soo galo hadda labada kun iyo lix iyo tobanka baarlamaanka in iyaga laftigooda ay noqdaan kuwo wax ka bedelo siyaasadda marka aan leeyahay wax ka bedelo siyaasaddana waxaan ka wadaa inay noqdaan haween wax ka duwan ama si ka duwan siyaasaddii hore wax u sameeya ha noqoto inay iyagu isku xirmaan
zaynab maxamed xasan oo ah guddoomiyaha ururka sinaanta jinsiga waxaana ay la hadlaysay wariyaha v o a ee muqdisho jacfar kukaay
badi muslimiinta maraykanka ayaa guud ahaan loo arkaaya inay yihiin kuwo cod ahaan jamhuuriga u janjeera hase yeeshee waxaa waayadan sii kordhayay inay waxba ka bartaan xisbiga dimuquraadiga oo la filayana in tiro codod badana ay sanadkan u codeeyaan hillary clinton oo dimuquraadiga u matalaysa tartanka doorashada madaxtinimada ee maraykanka ka dhici doonta nofembarta soo socota wariyaha v o e da mascuud fariifer ayaa warbixintan diyaariyey waa kan nuur bukhaari oo noo soo kooba masaajidka daarulhijra wuxuu ku yaalaa degmada fowles george ee gobolka virginia duleedka magaalada washington d c aad buuna uga fog yahay xarunta xisbiga dimuqraadiga muslimiinta kusoo dukata waxay u badan yihiin dad qoysas ah waxaana ay beri u codeeyeen xisbiga jamhuuriga laakiin hadda intooda badan waxa ay sheegeen inay codkooda siin doonaan musharaxa xisbiga dimuqraadiga hillary clinton si ay uga joojiyaan ninka la baratamaya ee ka socda xisbiga jamhuuriga inuu ku guuleysto xafiiska madaxweynaha ee aqalka cad azmiir raxmaan waxa uu ka mid yahay jamaacada masaajidka waxaan u fikiraynaa dhammaanteen si isku mid ah qaabkana looga fidaya brobagandada uma doonayno inay u dhacdo dadka laga yaabo inay codkooda dhiibtaan islamarkaana ku tixan masjidka waxaa ka mid ah sara safironi
aad bay muhiim u tahay inaanaan islaam nacaybka keenin aqalka cad sidaasi daraaddeed waa sababta keentay in dadka muslimka ah ee aan horay doorashada isugu diiwaan gelin ay hadda isdiiwaan geliyaan si ay u codeeyaan marka waxa ay u codayn karaan dimuqraadiga jimcihii hore faa'izaddiin oo ka tirsan qaybta wacyigelinta iyo xiriirka masaajidka daaral hijra ayaa hogaaminaysay koox gabdho dhallinyaro ah oo si iskaa wax u qabso ah u diiwaangelinaya haweenka aanan codbixinta doorashada weli isu diiwaangelin tanina waa qayb ka mid ah olole ay muslimiinta maraykanka ku doonayaan inay ku diiwaangeliyaan hal milyan oo ruux guud ahaan waddanka oo dhan
kani waa sanad muhiima waxaad haysataa kala doorashada clinton iyo ninkan kale waa donald trump waa muhiim haddii aanaan codayn trump ayaa laga yaabaa inuu yimaado aqalka cad sida faa'izaddiin oo asal ahaan ka soo jeeda jamhuuriyadda gayana ee koonfurta ameerika inta badan muslimiinta maraykanka waxa ay dalkan ku soo galeen muhaajirnimo tirakoob la sameeyey ayaa muujinaya in inta badan muslimiinta maraykanka oo lagu sheego saddex dhibic shan milyan oo ruux in ay u janjeeraan dhinaca dimuqraadiga sanadkii labada kun muslimiinta maraykanka ayaa si xoog leh ugu codeeyey george w bush doorashadii madaxtinimada laakiin saddexdii doorasho ee ugu dambeysay bulshada muslimka ah ee ku nool maraykanka waxay codkooda siiyeen musharaxiinta dimuqraadiga rofesor john esposito oo wax ka dhiga jaamacadda georgetown university ee magaalada washington d c ayaa sheegaya in doorashadii sannaddii labada kun ay ahayd mid gaar ah taariikhiyan xisbiga dimuqraadiga waxaa loo arkaa in uu si aad ah uu qayb uga yahay dadka aadna wax badan uu uga kooban yahay marka loo eego xisbiga jamhuuriga welina waxa uu u muuqdaa inuu intiisa badan yahay mid leh aas-aas qadarin iyo wixii la mid ah korarka xisbiga dimuqraadiga ayaa waxaa sii quto dheereeya hadallada musharaxa xisbiga jamhuuriga donald trump gaar ahaan hadalladiisa lidiga ku ah muslimiinta muslimiinta maraykanka ah ayaa lagu sheegaa inay yihiin kuwo yar marka loo eego bulshooyinka kale haddana ololeeyayaasha ayaa sheegaya in bulshooyinka ballaaran ee muslimiinta ah ee ku nool gobollada florida ohio virginia michigan iyo pennsylvania in laga yaabo in ay door weyn ka ciyaaraan doorashooyinka madaxtinimo ee sanadkan lagu wado inay ka dhacaan dalka maraykanka
warbixintaasi nuur buqaari ayaa noo soo koobayay waxaa noo diyaariyey wariyaha v o eda mascuud farifaar
subax wanaagsan dhegaystayaal jimco wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay markan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii umuuraha islaamka toddobaadkan waxaa la diyaaraa maxamed xasan sandheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka saxaafadda dalka britain ayaa labadii maalmood ee u dambaysay qoraysay in simon collis oo ah danjiraha britain ee fadhigiisu yahay magaalada riyaada dalka sacuudiya carabiya uu ku dhawaaqay inuu islaam ka qaatay isla markaasna uu gutay waajibaadkii xajka ee sannadkan ma aha diblomaasiigii ugu horreeyey ee reer yurub ee islaamka qaata haddaba faahfaahinta warkan soo islaamka simon collis ayaa waxaan wax ka weydiiyey maxamed cali biixi oo ah suxufi ku sugan magaalada riyaad ee dalka sacuudi carabiya run ahaantii maxamedow safiirku waxa uu islaamay sanadkii labadii kun iyo koob iyo tobankii laakiin iminka un baa la ogaaday inkasta oo la sheego in rag badan oo diblomaasiyiin oo saaxiiba yihiin ay islaamnimadiisa ogaayeen laakiin iminka un bay warbaahintu ay ka war heshay oona arrintaasi soo shaac baxday kadib markii uu gutay sanadkan fariidada xajka waan gartay ma aha danjirihii ugu horreeyey ee reer yuruba ee islaamka qaata gaar ahaan isagoo ka shaqaynaya dalka sacuudi carabiya dhexdiisa waxaa jiray danjiro kaloo u dhashay dalka talyaaniga waa runta haa ma aha diblomatigii ugu horreeyey ma aha waxaa ka horreeyey diblomaasiyiin kale safiirkii talyaaniga ee la odhan jiray cardalili ayaa isaguna islaamay xilli lagu sheegay labadii kunin ay ahayd waxaanu wasaaradda arrimaha dibadda ee talyaanigu ay sheegtay xilligaas war laga soo xigtay iyaduna in safiirku uu islaamay arrimo u khaasa kadib markii ku qancay islaamka ninkan haddaba cardalili isagu waxa uu dheer yahay safiirkan kale waxa uu in badan baadhitaan ku sameynayey islaamka iyo arrimaha islaamka waxa ku saabsan buu daraasaad badan iyuu ku sameeyey shaqadii uu ka tegay oo shaqadii diblomaasiyada uu ka tegay waxaanu noqday madaxii ururka islaamka talyaaniga ee magaalada rooma ayuu madax ka noqday marka halkaasuu shaqadiina kaga tegay arrimihii islaamka ayuu markii dambena dhex galay marka diblomaasiyiinta reer galbeedka ah intaas ayaa laga xaqiijiyey inta ay saxaafadda adduunku ay ka sheegeen waan gartay bal marka faahfaahin ma laga bixiyey sidii danjiraha britain simon uu xajka u gutay sanadkan
markii hore war lagama haynin waxaa laga war helay uun inuu soo dhigay weliba barta twitterka qof kale soo dhigay oo ay markaa gabadhiisu xaaskiisu ay markaa u tahaniyadeynaysay laakiin waxaa la ogyahay maxamedow inuu ninkani wakti hore islaamay weliba intaanu guursan xaaskan uu qabo oo la yidhaahdo gabadh la yidhahda huda oo asal ahaan kasoo jeeda waddanka syria ayuu islaamay marka waxaad moodaa in uu waktigaa dheer ee uu ku qaatay wadamada carabta awgood uu fahmay luuqadii carabiga ahaydna ay wax uga baxeen ama uu wax ka ogaaday islaamka iyo habdhaqankiisa iyo waxa uu xaqiiqdii yahay dhinaca hidaayadana ilaahay baa wata marka waxyaabahaas ayaa loo badinayaa inuu muddadaa dheer iyo iyo iyo iyo baaritaanka iyo xogta uu ka badan badan ee uu ka helay islaamka iyo habdhaqankiisa inuu ku islaamay waan gartay wasaaradaha arrimaha dibadda britain iyo talyaanigu saad sheegtay way ka gaabsadaan waxay dhahdeen waa arrin u gaara labada danjire isxigee sidaan aragno danjiraha britain weli xilka uu sii hayaa ilaa xilligan la joogo kii talyaanigu se waxaa tidhi uu ka tegey marka ma warbaahintu ama sida ay wararku sheegeen ma isagaa doortay mise dowladda talyaaniga ay ka codsatay inay xilka u wareejiyo maya maxamed oo inta warbaahintu ay ka qoreen isaga ayaa door biday inuu ka tago dad badan oo talyaaniga dowladda talyaanigu sidaan sheegay wasaaradda arrimaha dibadda unbaa ka hadashay dee habdhaqanka wadamadaasina inta badan sida aynu ognahay waxyaabaha ay kala qaadaan waxaa ka mid a qofku waxa uu aaminsan yahay iyo markaas waxa uu waddankaa ugu hayo inta badan way kala qaadaan oo waxay iyagu aaminsan yihiin qofku wuxuu aaminsan yahay ee xagga caqiidada diiniga qofku inuu xor u yahay marka waxaa la sheegay ninkani markii dambe inuu si fiican culunta islaamka u dhexgalay isaguna uu door biday inuu ka tago oo uu markii dambeba ka noqday madax jaaliyadda islaamka ama ururka islaamka ee rooma ku yaala urur la yidhaahdo raabitat alcaalam alislaami oo maka ku yaala xaruntiisana uu ka noqday ku-xigeen marka waxaa la sheegay isagu inuu ka tegay waan gartay wax kaloo xiisalood iigu dari karto
waxaa jira ma aha diblomaasiyiinta uun dadka soo islaamaa dad kaloo badan baa jira oo diinka islaamka qaata ha u badnaadaan dadkaasi dadka wadamada asia ee kasoo jeeda waxaa kaloo iyana jira dad badan oo soo islaamay waktiyada ama islaamkaba ku cusub oo wadamadan sacuudiga ama islaamkaaba u yimaada si ay u kororsadaan aqoonta islaamka ama ay wax badan uga ogaadaan kuwaasoo qaar badan marka dambe ay culunta islaamka ay galaan sida aynu ognahay sida horeba u dhacday niman badan oo dadkan fanka iyo waxyaabaha ku jira ee mumahiliinta la yidhaahdo ay qaarkood ka mid ah ay caan markii dambe ay ku noqdeen waxyaabaha sababta oo ana waxaa loo loo loo loo loo badinaya maxamedow marka ay dadkan halkan in badan ay joogaan ku noolaadaan ay arkaan dhaqanka iyo dabeecadda islaamka dad badan oo markii hore afkaar khaldan ka haystay way isbedelaan marka sidaas ayaanay dad badani ku islaamaan oo aan markii hore islaam aan ahayn dhegaystayaal waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha islaamkoon maanta kaga hadlaynay danjiraha dalka britain ee fadhigiisu yahay magaalada riyaad ee dalka sacuudi carabiya simon collis oo sannadkan waajibaadkii xajka gutay kadib markii si baahsan loo ogaaday inuu diinta islaamka qaatay sannada ka hor intaan barnaamij kan oo kale a mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegaystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo jimco wanaagsan
maxamed cabdi xasan sandheere ayuu kaasiyaha barnaamijka umuuraha islaamka inala socodsiinayay halka aad ka dhagaysanaysaan waa v o a markana jamaal aan ku celiyo bal ciyaarihii
haddii aynu ku horrayno dhegaystayaal waxaa la ciyaaray xalay kulamo ka tirsan yuruba league iyadoo gruupka e naadiga manchester united ay kala kulantay guuldaro naxdin badan naadiga waddanka holland ka dhisan feynood ciyaarta oo tababaraha kooxda kubadda cagta manchester united jose marin uu sameeyey dhowr bedele kulinkii ugu dambeeyey manchester united ee ciyaartay ayaa waxaa ku soo bilowday ciyaaryahano kale oo iyagu toddobaadkii ugu dambeeyey guuldaradii naadiga mancity ay kala kulmeen aanay dheelaynin isbeddelkaasi oo aan si kastaba saameynin ciyaaryahanka ugu qaalisan adduunka paul bogba kana mid ahaa ciyaartooydii lagu soo bilaabay manchester united ayaa waxaa dhinaca kale manchester united gadaal dambe ay ka soo gelisay qaybta dambe ciyaarta ciyaaryahna uu ka midka yahay weeryahanka naadiga manchester united zlatan ibrahimovic hase yeeshee united uma aysan suurgelin in holland ay natiijo wanaagsan kala soo tagaan waxaana naadiga united uu siiyey oo niyadda ka jebiyey taageerayaashooda ciyaaryahan vilhena daqiiqadii toddobaatan iyo sagaalaad ciyaartan waxay ku dhammaatay gooli waxba gruubkaasi ee zori fanerbahaj ayaa sidoo kale gooli goola ku dhammaystay gruubka b kooxda apwell iyo f c astana waxaa laba gool iyo gool lagu awadroonaaday kooxda f c astana young boys waxa ay guuldaro gooli waxba kala kulantay olombiakos gruubkaasi anderlekh iyo khabala ayaa saddex gooli gool naadiga anderlekh ku awoodroonaatay mains o five waxa ay gooli gool bareejo la gashay naadiga st entian naadiga a z alkmar iyo dundalk ayaa gooli gool isla dhaafwaayen makabi tel aviv ayaa waxay la ciyaartay naadiga sambatsbag iyadoo ciyaartaasi ahayd ciyaartii ugu gooldhalinta badnayd ee goolal toddoba ah la iska dhaliyay waxaana afar iyo saddex ku badisay kooxda petersburg astra iyo austria ven ayaa laba gool iyo saddex waxaa lagu awoodroonaaday kooxda astra victoria blezen iyo romana gooli gool ay isla dhaaf waayeen ravid ven waxay saddex gool iyo laba kaga adkaatay naadiga genk halka saswala oo talyaaniga ka socota ay saddex gooli waxba ku dubatay naadiga atletico bilbow benatnakos iyo ayakis ayaa dheelay laba gooli gool naadiga ayakis ayaa guusha ku raacday standard liikh iyo seltavigana gooli gool ay isla dhaafi waayeen kooxda braga iyo khent gooli gool ay ku dhammaysteen kinyospor iyo shakhtar dunesk gooli waxba naadiga dunesk ayaa ku awoodroonaatay niis oo waddanka faransiiska ka socota iyo shalka ofo ayaa dheelay gooli waxba shalka ofo ayaa ku awoodroonaatay halka salisburg iyo f c kronsnoderna gooli waxba f c kronsnoder ay ku awoodroonaatay kharaabaq f k iyo slovan librek ayaa laba gool iyo laba gool isla dhaaf waayeen kooxda fiorentina ayaa bareejo goola la'aana la gashay kooxda thessaloniki f c halka inter milan gurigooda laba gooli waxba lagu dubtay oo kooxda habul birsheva ay ku awoodroonaatay southampton iyo kooxda sbati brag ayaa saddex gool waxba naadiga southampton guusha ku raacday gruupka l kooxda osman lisbor f k iyo st bokrest ayaa laba gool iyo waxba kooxda osman lisbor ku awoodroontay villarreal iyo zurichna laba gool iyo gool kooxda villarreal ayaa guusha ku raacday dhegaystayaal xubintii ciyaaraha oo aan maanta ku qaadaa dhignay tartanka yuruba league oo kulmo ka tirsan xali la ciyaaray intaas haynoo joogto
anu intaasi ku dhaafna ciyaarihii iyo jamaal hay jamaal maxaa noo haysaa gabagabadii idaacaddana waa kusi gabagabadii ayaanu soo gaarnay falastiin ee markan waxaan dhegaystayaasha usoo qabanaynaa dhinacii heesaha aynu jaleecno fanaaninta codka dabacsan salaad maxamed shardi iyo faadimo cabdilaahi maandeeq iyo heestii aqoonsiga jaceylka aynu dhegeysta usoo qabanaynaa
addunyaduna waa hoos abaal ruuxa ku gala ha ilaawin weliga wakali ilaahay eedaan kuwa faral aakhirana waa negi waa hoos abaal ruuxa kuu gala ha ilaawin weliga ahal haddii igar tahe maqaarkuna ilmo uu yahay ahal haddii igar tahe maqaarkuna ilmo uu yahay waxa looga dhigayaa ooda loogu saara ha ilowdo geerida ahal haddii igar tahe maqaarkuna ilmo uu yahay ahal haddii igar tahe maqaarkuna ilmo uu yahay waxa looga dhigayaa ooda loogu saara ha ilowdo geerida an aragtidaada dhibtaa ugu adkaysta sida xuun shaubadkeed a ugu uur nugayshaan asida xuun shaubadkeed a ugu uur nugayshaan aniguna ugaasooy naxariis la ooya an aragtidaada dhibtaa ugu adkaysta sida xuun shaubadkeed a ugu uur nugayshaan asida xuun shaubadkeed a ugu uur nugayshaan aniguna ugaasooy naxariis la ooya
يلا فدودين يلا حدين ذاتا أمتي رسولك عالم ترى حسوسنا أحدي الروح قادو أدكيوها سيدين
cododka macaan ee salaad derbi iyo fanaanada faadmo cabdulaahi maandeeq heestii aqoonsiga jacaylka idaacaddeenii aroornimo ayay gabagabo u ahayd waxaa idinla socodsiinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah falastiin axmed iyo maantan intaan dib dambe ugu kulmi doono idaacaddeenna kooda iyo barka duurnimo berri waxaanu idin leenahay nabadgelyo
عالم ترى حسوسنا أحدي الروح قادو عدك يوها سيدين وجددو وحيدة هاي حالي يرور دعيبا عن فرير لتوسو awooddayni agu tidhi abuurkeeda ubaxlo aqoonsiga jacaylka adna wax lamoodio adanku ilmeeya adna wax lamoodiyo adanku ilmeeya sida xuun sha'ubadkeed ugu uur nubayshaan sida xuun sha'ubadkeed